cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda oxford ayaa rumaysan in horumarro ay ka samaynayaan tallaal ka hortegi kara xanuunka covid sagaal iyo toban wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa dadaalada loogu jiro sidii loo heli lahaa tallaal xanuunkan looga hortago waxa uu ka waraystay doctor cabdilqani cismaan xaaji yuusuf oo ku takhasusay xanuunnada uurku jirta ahna tababare dhakhaatiirta caafimaadka ee waddankaasi britain waa runtaayo adduunka meel kasta waxaa la isku dayayaa in xanuun adduunkii aada ugu faafay loo helo tallaal oo ah takeliyata ee lagaga bixi karayo xanuunkan waddankan ingiriiskaan joogno waxay kamid yihiin wadamada ugu horeeya adduunka xagga tallaalka hadda covidka loo wado gaar ahaan jaamacadda oxford oo loo aqoonsan yahay hadda in ay number one tahay xagga vaccine soo saaridda ama tallaal soo saaridda meel fiican bay marayaan waxa maalin dhaweyn ay ku dhawaaqeen in tijaabooyinkii hore ee dadkii caafimaadka qabay lagu tijaabiyey ay si fiican u shaqeeyeen islamarkaana ay soo saartay natiijo tii ka laga filayay kaba fiican oo ah inuu laba siyood uga hortegayo xanuunkan si uu ku dilayo jirku iyo si uu ku xakamaynayo marka uu soo galo marka xaggaas waxaa jirta rajo weyn runtiina waxaan sugaynaa ridwanow in ay tiimkan cilmi baarida sameeyey isniinta soo socota ay daabacaan natiijooyinkii koowaad taas baana anagu aan ku cibri qaadan doonaa laakiin ilaa hadda waxaa jira rajo fiican waa gartay marka la eego marka kolley dee dadaalo kalena waa ay jiraan oo wadamo kale ay wadaan dalkan britain malaayiin lacaga ayay ku bixinaysaa sidii loo heli lahaa tallaal shaqeeya oo ka hortaga xanuunka ilaa goormay qaadan kartaa ayay kula tahay in si rasmiya loo ogaado tallaalkaas inuu yahay mid dabar jari kara cudurka covid sagaal iyo toban
waxaa markii hore la filayay sanadkan dhammaadkiisa in la ogaado laakiin run ahaantii marka laga hadlo ee meelaha dhakhaatiirta ku dooda aan dabka lagaga sheekeeyo waxaa la filayaa sanadka soo socota qaybtiisa hore inay natiijooyinka in dadkii la wada siin karoo la gaari doono marka dhammaadka sanadkan uma malaynayo in la helayo laakiin sanadka soo socda bilihiisa hore haddii ilaha yidhaahdo kolkaasaa la filayaa in la helo tallaal dadka la wada siin karo waa gartay marka tallaalkan iyo dadaaladan hadda jaamacadaha dalkan britain ay wadaan ka sokow dadaalo kale ayaa jira oo iyana dalal kale ay wadaan sida maraykanka marka ma is leedahay waxaa suuragal ah in xataa wadamadaas qaarkood ay lasoo hormaraan dawo shaqeyn kartaa
wallahi horta xagga dawada laba dawo baa hadda jira oo wax ka qaban karaya xanuunkan waa midda koowaade waa dawadii la odhanayay remdesavir oo loogu talagalay xanuunkii hore ebola waxaa la tusay taasi inay gaabinayso muddada xanuunka qofka uu haynayo waxaa jira dawo kale oo wadankan cilmi baaris lagaga soo saaray oo dexamethasone la yidhaahdo dawo aada u raqiis ah oo meel kasta taalla taalla wadankiina iyo wadamada farmasi kasta laga helo taasna waaba ka fiicnaatay oo noloshii bay badbaadinaysaa dadka intii ku dhimanaya way yaraynaysaa laakiin ridwano dhibta weyne waxay ka taagan tahay oo xitaa walaaca aan tallaalka soo bixi doona aan ka qabo sharci ahaan ay tahay dawadii la odhanayay ramdesavir waa markii la ogaaday in ay shaqaynayso wixii yaalay oo dhan wadankii maraykanka baa wada iibsado oo xaabsamay taasi waxay kutusaysaa dawa markay soo baxdo ama tallaal markuu soo baxo inay wadamadan waaweyni u tartamayaan si ay dadkooda ugu hor qaadaan taasna waa walaac jira dee tallaal hadduu yimaadona ummadii la wada gaadsiinayna dhib weyn baa ka imanaysa taa lafteeda waa gartay markaan eegno dabcan dee baahida dunidao dhan ay u qabto ka hortaga xanuunkan waa dareemi karnaa ilaa saddex iyo toban milyan oo qof ayuu ku dhacay shan boqol iyo laba iyo siddeetan kun oo qof ayaa u dhimatay haddii lagu guuleysto tallaalkan siduu ku gaari karaa ayay kula tahay dalalka soo kobcaya ama aan weli hormarin oo soomaaliya ay ka mid tahay waa su-aal aada iyo aada iyo fiican ridwan hadda waxaa jira heshiis jaamacadda oxford iyo shirkadda dawada ka dambaysa oo idhaha astrazenica oo jaamacadda oxford la shaqaynaysa dawladaha adduunka o dhan heshiis bay la saxeexdeen ay leeyihiin in dawadan la wada gaadsiin doono tallaalkaas meel kasta taas waxa weeyaan wixii qalbigu rabo laakiin markay dabta laga hadlo ridwano ee ay soo baxdo tallaalada inta hore adduunkii lama wada gaadsiin karayo waddamadan waaweyn ayaa boobi doona oo ummadooda ku horumarin doona laakiin waxaa jirta rajo yar oo ah haddii tallaal la helo in shirkadaha wadamada soo koraya dawooyinka samaynaya loo ogolaado inay tallaalkaa iyaguna soo saaraan xaggooga oo waxaa jira wadamo ay kamid yihiin india china wadamo badan oo asia ku yaallo oo aada usoo saari kara tallaal iyo dawooyinba kuwaasi baa la rabaa in loo ogolaado inay iyaguna soo saaraan si ay ugu sii gudbiyaan wadamada soo koraya laakiin dhabti marka laga hadlo d tallaalada cusub iyo dawooyinka cusub wadamadan dhaqaalaha le baa ugu horeyn doona kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiqani cismaan xaaji yuusuf oo u warramayay wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli isla wararka covid nineteen ayaan weli ku jirnaya inkastoo xanuunka covid nineteen ay u dhinteen dad aada u badan oo dadka da-da ah haddana waayeelka ah ka badbaaday xanuunkaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin kaleeto oo ugu horreeyo walwalka ka dhashay cidlada maadaama la furay inay guryaha ay ku nagaadaan wariyaheenna xuseen nuur xaaji oo toronto ku sugan ayaa waxa uu kusoo warramayaa in duquub badan oo soomaaliya ay dhibaatadan la daala dhacayaan cidladu waa cudur oo inta badan nooluhu uu ka cararo inta uu awoodo balse mararka qaar waxaa dhacda in cidlada lafteeda ay noqoto midda keliya ee lagu badbaadi karo sida ku dhacday waayeelada dalkan iyo dalalka kale ee caalamka kuwaasoo aanan loo ogolaan xitaa inay soo booqdaan ehladooda iyagoo looga cabsanayo in la qaadsiiyo xanuunka covid sagaal iyo toban maadaama la sheegay inay u nugul yihiin in ka badan afar bil oo waayeelada ay keligood guryaha ku xariisnaayeen marka laga reebo wakhti kooban oo ay adeeg ka helaan bahda caafimaadka ayaa hadda waxaa soo baxaya in cidladaasi ay keentay isla hadal iyo dhibaatooyin kale oo ku timid dadka da-da ah sida ay ii sheegtay hoodo jaamac samatar oo ka howlgasha xarun ka shaqaysa ka hortagga musiibooyinka inta badan waxaan la shaqeeyaa dadka waayeelka ah oo aanan cidna haysan oo keligood ku nool guri oo ee dhacdo keligood inay dareemaan marka caafimaadka waxa inta badan saameeya inuu qofku qof kale oo bilaa-aadmiya uu la hadli karo marka intii iminka covidkii lagu jiray afar bilood iyo googo waxaan arkay dad badan oo waayeel oo crisis-ka habeenkii soo wactama maxay ahayd habeenkii soo toosaya kusoo toosaya warwar kusoo toosaya maxayd fikrad xun marka hadalkaas ayna soo wacayaan anagoo dadka crisis-ka ka shaqeyna ay nala soo hadlayaan waxaa ka yara degaya warwarka waxaa ka yara degaya fikradan xun ee maskaxda ku duul wareegta western village senior center waa xarun ay maamusho soomaali oo isugu imaan jireen waayeelada soomaalida ah balse xiran tan iyo bilowgii covid sagaal iyo toban saynab maxamed xuseen oo madax ka ah xaruntaasi ayaa ka waramaysa dhibaatooyinka dhanka cidlada ah ee ay xilligan wajahayaan waayeelada soomaalida ah ee ku xirnaan jiray xaruntooda waayeelada cudurkan oo covid nneteen ka dhacay dhibaatooyinka uu u geystay waxaa kamid ah waayeeladii inaysan guriga kasoo bixi karin in aan la soo salaami karin in aysan xataa ilmahooda xaafado kala degan xataa aysan u imaan karin sababtoo ah cudurkan maadaama ay u nugul yihiin ayagayaa loo baqayaa run ahaantii dhibaato aada iyo aada iyo aada u weyn ayay waayeelada gaarsiisay waxaa ku dhacay hilmaansho badan dadkiioo ma arkano markaa wacdid ay maanta dhan ku weydiinayan ayaa waa qofka ila hadlaayo run ahaantii aada iyo aada ay calool xumo u tahay cudurkan saameyn aada iyo aada u weyn ayuu ku yeeshay waayeeladeena oo guryaha kaligood jooga wadahadalka dhanka isgaarsiinta ayaa ah mid yareyn karta cidlada oo qofka wada sheekaysigaasi uu ka heli karo wehel islamarkaana ay u noqon karto meel uu ku nafiso waatan mar kale hoodo jaamac samatar oo sidaasi aaminsan waxyaalo badan ayuu hadalku caawiyaa especially qofka keligiis degan marka covidkii sidii loo bilaabay waxaanu aragnay dad badan oo waagii hore isku tegi jiray oo dee waalidiintooda soo eegi jiro sooba booqan jiray iminka covidkii siduu u dhacay qof walba wuxuu bartay inuu gurigiisa ku ekaado marka dadkii u baahnaa dad kale inay la xiriiraan oo awalba depression iyo anxiety maxayd la rafaadayay baa waxay bilaabeen markaas inay raadsadaan meelo kala duwan eeay ku nafisi karaan waxay noqotay crisis crisisku waa twenty four hours dad badan baa ka shaqeeya telefoonka ka jawaabaya marka qof xataa calgary jooga qof edmonton jooga wuu nala soo hadli karaa ma ogaan karno ilan waxan waa anonymous qofka magaciisa inta badan lama weydiinayo wuxuu doonuu ka hadli karaa wuu ku nafisaya markaa maadaama hadda ay xiran tahay xarunta western village senior center ee ay isugu imaan jireen waayeelada soomaalida ah ayaan waxaan mar kale weydiiyey saynab xuseen siyaabaha kale ee ay u caawiyaan dadka da-da ah adeegyada aan u qabanana waxaa ka mid ah iyadoo aan subax walba taleefon intaan u dirno aan wareysano xaaladooda siday ku sugan tahay taasna aan u muujinayno in aan cidlada uga saarno aan u sheekayno iyagana runtii aada iyo aada ay u farxayaan oo aada moodoba taleefonkaas inay kaa sugaayeen markaan wareysano oon u sheekaynana run ahaantii aniga waxaan u arkaa in ay tahay kaalmo aada iyo aada u weyn oo inay cidlada uga baxeen oo kaleeto ay lamid tahay waxaa kaleeto ka mid ah adeegyada aan u qabano ee anaga oo farmashiyaha oo kaleeto daawooyinka oo kale uga soo qaadno guriga u keeno anaga oo adeegio kale suuqa oo kaleeto looga soo adeego oo guriga loogu keeno xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa la sheegay inay u dhinteen dalkan sideed kun sideed boqol iyo toban qof iyadoo laba iyo siddeetan boqolkiiba dadkaasi ay ahaayeen dad da ah waana sababta keentay in la faro waayeeladu inay ku nagaadaan guryahooda walow hadda ay soo ifayso rajo ku saabsan in noloshu ay ku soo laabato mid caadiya xuseen nuur xaaji v o a toronto